habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaha bisha abril waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly dot com idaacadda galabta waxaa inala socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah xukuumadda madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mucaaradka ugu baaqday in ay natiijada doorashada oggolaadaan cabashooyinkani ee, haddii ay yihiin cabashooyin ee, sharciga dhaafsanayn sharcigaas unbaa loo loo la hortagi doonaa laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharciguu dhigay kolkaa dee wax kalaa jira meeshaas waa inaan la baadhan hor iyo horaantaba ninka siyaasiga wuxuu ilaaliyaa sharafta cisiga dalka iyo mu'asasaadka
sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiiskii laga gaaray shirka madasha kadib sidee xaalka siyaasadeed ee soomaaliya ugu ekaanaya horta shacabka caadiga ah konton iyo boqol iyo hal midkoodna wakiil kama noqon karo oo aysan ayagu dooran marka haddii ujeeddadu ay tahay in xaqiya sharciya ama legitimacy lagu gaaro legitimacy kontonna ma keenayso boqolina ma keenayso shacabka wax ka sokeeyaa ma keenayaan horta taas waa inaan isla fahamno
waxaan kaloo idiin haynaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka ayaa goor dhoweyd xaqiijisay duqayn ka dhacday koonfurta soomaaliya koob iyo tobankii iyo labiyo tobanka abriil ee maanta ah wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeed qof ay ku dhimatay duqayn xalay ka dhacday deegaanka yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo ugu yaraan shan ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab halka inta kalena ay yihiin dad rayid ah duqayn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka cabdalla biroole oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo duqayntan ayaa timid iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay diyaarado dagaal oo isugu jira kuwa helikobterka iyo kuwo aan duuliyuhu wadin ay duqaymo isdabajooga ka geysanayeen deegaanada ay ka taliyaan kooxda al-shabaab mintidiinta boko xaraam ee dalka nigeria ayaa sii kordhinaya inay carruurta u adeegsadaan inay ku fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ah sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan dhinaca daryeelka carruurta ee unisef warbixin hay-adda maanta ay baahisay ayaa lagu sheegay in afartan iyo afar carruur ah ay ku lug yeesheen weeraro ismiidaamina oo ay boko xaraam fulisay tan iyo sannaddii laba kun shan iyo toban taasi oo toban mar ka badan tirada sanadkii hore oo ahayd keliya afar sida warbixintu ay sheegtay mid ka mid ah shantii ismiidaamiye oo boko xaraam ahba waa caruur waxaana toddobaatan iyo shan boqolkiiba carruurtaasi ay yihiin gabdho kooxdan ayaa carruurta mararka qaar iyagoo aan ogeen inay qaraxyo ku xiran yihiin u dirtaa meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo masaajidada maadaama aan laga shakinaynin halkaasi oo kadibna ay ku qarxiyaan ismiidaaminta carruurta ee boko xaraam ee labadii sano ee tegay ayaa koo iyo labaatan ka mid ah waxa ay ka dhaceen dalka cameron toddobiyo toban dalka nigeria halka labana ay ka dhaceen waddanka jaad dacwad ogayaasha dalka beljum ayaa sheegay in laba qof ay kusoo ogeen eedeymo la xidhiidha kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii bishii tagtay ka dhacday magaalada brusels oo lagu dilay labayo soddon qof war qoraal oo kasoo baxay xafiiska dacwad oogaha federaalk ee beljum ayaa lagu sheegay in labada qof ee dacwadaha lagu soo oogay ay kala yihiin ismaaciil iyo ibrahim labadan qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kireeyeen mid ka mida raggii fuliyey weerarka halkaasi oo uu isku qarin jiray booliska ayaa ilaa iyo hadda qaraxyada brussels u xiray lix qof oo uu ku jiro maxamed cabriini oo ah ninka kaamarada garoonka diyaaradaha ee qaraxa lala beegsaday ay qabatay isagoo la socda labadii qof ee isqarxiyey cabriini ayaa waxaa sidoo kale lala xiriiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii bishii noofembar ka dhacay magaalada baariis ee dalka faransiiska oo lagu dilay boqol iyo soddon qof hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aad u fog yahay mid gaabis ku socda islamarkaana korarka niyadjabka leh uu sii xumaan karo warbixin cusub oo i m f ay ku saadaalinayso dhaqaalaha adduunka oo maanta la sii daayay ayaa hoos u dhintay rajada heerkii kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayay kana dhigtay inay filayso keliya saddex dhibic laba boqolkiiba cilmi baarayaasha i m f ayaa sheegay in dhaqaalaha maraykanka jabaan iyo midooda yurub ay sii ahaan doonaan kuwo kobacooda uu gaabis yahay islamarkaana ka hooseeya sidii marka hore la filayey warbixintu waxa ay sheegtay in dhaqaalaha dalka shiinaha la filayo in uu u kobco si ka yara wanaagsan sidii markii hore la rajeynayey arrimahan ayay i m f sabab uga dhigtay maalgashtayaasha oo walaacsan sidaa darteedna lacag badan aan maalgashanaynin qiimaha saliidda oo hoos u dhacay iyo xasilooni darro ka jirta meelo badan oo dunida ka mid ah
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa goordhoweyd xaqiijisay duqeyn ka dhacday koonfurta soomaaliya wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan sideed qof ay ku dhimanteen duqeyn ka dhacday deegaanka yoontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo haddaba wariyaha v o e da ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa duqeyntan uga waramay falastiin axmed iimaan
falastiin ilaa hadda inta la xaqiijiyey sideed qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay saqdi dhexe ay diyaarado dagaal ay ka geysteen deegaanka yoontoy oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada kismaayo dhinaca waqooyi gaar ahaan haddii yoontoy aan sharaxaad kasii bixiyo yoontoy waxa uu ku yaalaa inta udhaxaysa deegaanka buuloguduud iyo magaalada kismaayo gaar ahaanna waxa uu ka yara badcan yahay dhinaca laamiga webiga diinkiisa kale ayuu ku yaalaa waxaana halkaasi ka arrimiya oo ka taliya maleeshiyada kooxda al-shabaab xilligii ay diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysanayeen deegaanka yoontoy ayaa la sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ee gobolada jubbooyinka falastiin sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen sideeda qof ee ku geeriyootay duqeynta shan ka mid a dadka halkaasi ku geeriyooday waxa ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab qadar ma la ogaaday diyaaradaha duqeyntaasi geystay halkii laga lahaa falastiin inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cidda sida rasmiga u leh ama wadanka laga leeyahay diyaaradaha dagaalka ee maalmihii ugu dambeeyey duqeymaha ka geysanayay fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada jubbooyinka haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa qumaatiga u kaca laga leeyahay dalka maraykanka laakiin ma jirto ilaa iyo hadda ilawareedyo si rasmi a u xaqiijinayo in diyaaradahan maraykanka uu leeyahay in kale waxaa horey usii jirtay dhowr xarumood oo ay ka mid tahay degmada jilid kamsuuma cabdidoore iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ama jubbooyinka ay diyaaradahan duqeymo ay la beegsadeen fariisimo ay maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada jubbooyinka
marka ma jiraan wax madax al-shabaab ah oo la sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayay oo halkaasi wax ku noqday ma la ogaaday khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaara madaxda al-shabaab ama saraakiisha sarsare al-shabaab duqeyntaas warar hordhaca warar hordhaca ayaa sheegaya in diyaaradaha duqeynta ka geystay deegaanka yoontoy ay bartilmaameysanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka yoontoy balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah ama mas-uul ka tirsan kooxda al-shabaab oo targetka duqeyntaasi ay ahayd hase yeeshee deegaanka yoontoy ayaa ah meel ay inta badan ay isugu imaan jireen mas-uuliyiinta maleeshiyada kooxda al-shabaab ugu dambeyntii ma jiraan wax khasaaraha oo la sheegay dadka rayidka inuu soo gaaray falastiin sida aan kuu sheegay saddex qof oo ka mid a dadka deegaanka yoontoy ayaa ku geeriyootay duqeynta xalay ay diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen deegaanka yoontoy halka shan qof oo kale oo ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen duqeyntaasi waxaa sidoo kale lii xaqiijiyey in saddexda qof ee rayidka ah ee duqeyntaasi ku geeriyootay mid kamid ay ahayd haweeney marka khasaaraha dhanka dadka rayidkana waa intaas waa duqeyntii ugu horreysay oo ka dhacda deegaanada jubbooyinka duqeymihii maalmihii ugu dambeeyey ee diyaaradaha dagaalka ay ka geysanayeen deegaanada jubbooyinka ma aysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo kasoo gaadhay hase yeeshee duqeyntii xalay ka dhacday yoontoy ayaa dhalisay dhimashada saddex qof oo rayida
wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan dhinaca kale islaa wararka ka imaanaya gobolada jubbooyinka ayaa sheegaya in ciidan gaaraya konton askari oo hubaysan kuwaasi oo raacsanaa korneel barre aadan shire barre hiiraari maanta lagu wareejiyey ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya ciidankan ayaa ku sugnaa deegaanka sabca ashraaf ee gobolka jubbada hoose wareejinta maleeshiyada barre hiiraale ayaa qayb ka ahayd heshiis dhowaan lagu gaaray magaalada kismaayo oo laga gaaray murankii jubbooyinka sida uu ku soo warramaya wariyaha v o e da ee jubbooyinka oo goobta wareejinta ku sugnaa waxaa muran uu ka dhashay cidda lagu wareejinayo iyo waxa laga yeelaya maleeshiyadan gaaraysa ilaa kontonka ee maanta la wareejiyey muranka ayaa u dhexeeyey ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom ka wada tirsan ayadoo ugu dambeyntii kuwa ethoobiya lagu wareejiyey
hogaamiyayaasha dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay faahfaahinta qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalada hoose iyo kan sare ee baarlamaanka waxaana warmurtiyeed ka soo baxay kadib saddex maalmood oo ay wadahadallo ka socdeen magaalada muqdisho lagu heshiiyey in dib loogu noqdo odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaankii labadii kun iyo labaiyo tobankii inay dib usoo xulaan ergooyin dhan saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton ergo oo soo doorata xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka faahfaahintan oo buuxda waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle shirkan oo saddexdii cishee lasoo dhaafa madaxda madasha wadatashiga qaran ay ku lahaayeen aqalka madaxtooyada kuna lafagurayeen nuuca doorashee dalka ayaa maanta ka soo saareen warmurtiyeed ay dhinacyadu isku garteen hannaanka doorashee laba kun lix iyo toban siduu warbaahinta u akhriya afayeenka madaxweynaha daawud aways hannaanka doorashada labada kun lix iyo toban wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah waxaa la dhisi doonaa laba guddi doorasho oo kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa samaysmi doona ba guddiga doorasho heer qaran wuxuu ka koobnaan doonaa toddoba-iyo toban xubnood toddoba iyo toban xubnood kuwaas oo ay shan xubnood soo magacaabayso dowladda federaalka ah halka ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta soo magacaabi doonto laba xubnood guddiga doorasho ee heer dowlad goboleed midkiiba wuxuu ka koobnaan doonaa koo iyo toban xubnood sideed ka mid a waxaa soo magacaabaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah saddex xubnood waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka ah guddiga da guddiga doorasho heer qaran iyo guddiga doorasho heer dowlad goboleed waxaa loo soo dhisi doonaa sida ugu dhaqsaha badan waxayna gudageli doonaan dhammaan howlaha diyaargarowga iyo fulinta doorashooyinka madaxda madasha waxay si kulul kaga doodeen hannaanka loo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka iyo sida loo soo kala hormarinayo aqalka hoose iyo kan sare iyadoo ugu dambaynta isla garteen in lasoo hormariyo soo xulidda aqalka sare ee ka kooban konton iyo afarta xildhibaan fa dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose ga soddon boqolkiiba kuraasta aqalka sare dowlad goboleedyada iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyay haweenka tartamaya ha golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta usoo magacaabayaan ugu yaraan laba musharax oo tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis ha golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta usoo magacaabayaan ugu yaraan laba musharax oo u tartamaya baarlamaan baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaana u codeyn doona kursi kasta gaarkiis i dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay samaynayaan qaab bay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyowga ama deegaanada qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay ay helaan matalaad ku filan ja codaynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalina uga dhacayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxda madasha oo tashii qaran ayaa hoosta ka xariiqay hannaanka lagu soo xulayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka koobnaan doona laba boqol todobataiyo shan xildhibaan iyadoo xildhibaan weliba u baahan doono konton ergo inay soo xulaan taasoo ka dhigan konton lagu dhifta laba boqol todobataiyo shan xildhibaan in guud ahaan ergaday noqon doonto saddex iyo toban kun toba boqol iyo konton ergo ah aqalka hoose a liiska oday dhaqameedyada boqol soddon iyo shan ayaa saldhig u noqonaya hannaanka doorashada aqalka hoose liiska oday dhaqameedyada dib baa loo eegayaa madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa liiska kabatambaysta ee oday dhaqameedyada boqol soddon iyo shan ee laisku raacay ayaa soo xuli doona ergada doorasho iyagoo la tashanaya nabaddoonada ay khusayso ee beesha xubinta leh musharax kasta oo u taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya ergo doorasho ka kooban konton codbixiye wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu dhuftay konton xubnood oo u dhiganta saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton xubnood madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay halka lagu soo bandhiga warmurtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay intan ay qaabeynaysa nuuca doorashee dalka ka dhacaysa laba kun lix iyo toban oo muddooyinkii dambe dadku ay qabeen walaac la xiriira hannaanka doorashada soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii alla yidhaahdo oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan leanna marka aadan garanaynin waxa soo socdaah culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa laakiin haddana midkan midka ku xiga ilaahay idankii ee dhacayaah cudurdaar dambe ma laha in qof kastoo soomaali ah codkiisa ula baxa mooyaane haddii sanadkii hore oday ee odayaasheenii beelaha matalaya ay noo soo xuleen baarlamaanka maanta qof oo soomaali ah ayaa noo keeni doona baarlamaankeena marka berrina ilaahay idankiis dhowr milyan oo soomaali ah cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haddaba heshiiska kadib doorasho soomaaliya ma ka dhacaysaa su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu weydiiyey brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar
waad mahadsan tahay ridwan horta marka hore doorasho meesha kama dhacayso waa un xulitaan in wax dadka hadda loo arko inay meelaha kala joogjoogaan ay ku heshiiyaan waana markii yacni marar horeysaan oo kale soo dhacday ilaa shirkii mbagati nimankii warlordska ahaa ayaa la yidhi adinku keensada ergo baarlamaan noqota shariifka waa kii keensaday dad oo xildhibaano noqday oo laba boqol ka badan marka laba kun iyo laba iyo tobankiina dabcan wixii meesha joogay wixii stakeholderska ama saxiixayaasha la dhihi jiraa la yidhi keensada wixii unbaa maantana soo noqday oo haddana dhowrkii nin oo meelaha qaar badan oo kamidaba aysan waxba gacanta ku haynin ayaa la yidhi adinku wax keensada xaqiiqdu waa sidaas afyare cilmi dabcan waxaan warkaaga ka dhadhansaday inaad leedahay labadii kun iyo labaiyo tobanka iyo hadda labada kun iyo lix iyo tobanka isku mid ayay noqon doonaan mar haddii saxiixa ugu dambeeya ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada laakiin maadaama la kordhinayo ergooyinka dooranaya mudanayaasha baarlamaanka oo la rabo in ay gaadhaan guud ahaan saddex iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo konton soo lama dhihi karo sidii hore boqol soddon iyo shanta oday cidda ay doonaan ma soo xulayaane konton qof inay soo doortaan qof mudane ah oo reerka ama jufada matala waa arrin maaragta ka duwan wixii dhacay labada kun iyo labaiyo tobanka waxa waaye horta shacabka caadiga ah konton iyo boqol iyo hal midkoodna wakiilka ma noqon karo oo aysan ayagu dooran marka haddii ujeedadu ay tahay in xaqiya sharciya ama legitimacy lagu gaaro legitimacy kontonna ma keenayso boqolina ma keenayso shacabka wax ka sokeeyaa ma keenayaan horta taas waa inaan isla fahamno midda labaad oo ah waagii odayga dhaqankaaba xoogaa awood lahaa xoogaagii awooddii odaygii dhaqanka hadda qayb badan oo kamid a waxaa loo gudbiyey maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah oo ayagaa saxiixa ugu dambeeyana leh nimanka oo arbitrah meesha ka ah oo wax kala hagayana ayagaa keensanaya marka xaqiiqadu waxa waaye waxa tii laba iyo tobankii inay ka liidato ayaadba moodaa dhinacaas oo waxaad waxaaba hadda awood fara badan leh nimankan adigu uu hadda iska samaayo warlord iska noqday ayaa awood fara badan oo aan xaqiiqada garownkana salka ku ahayn dowladnimadana aan u wanaagsanayn ayaa ayaa meeshan dhaawac weynna wuxuu gaaray runta markaan kuu sheego dhaawac weynna runtii wuxuu gaaray waxaan hadda dowladnimada laga rababa ma moodid in loo socdo haddii marka aan eegno boqol iyo shan iyo soddonka oday dabcan waxay soo gudbin doonaan cidda ay isku raacaan ergooyinka laakiin dhinac kale haddaan u dhigno mar haddii la yidhi madaxda dowlad goboleedyada ayaa saxiixa ugu dambeeya iska leh soo lama dhihi karo halkaas shaki ayaa ka dhalan kara oo cid madax bannaan oo arrinta la socota ilaa iyo hadda lama hayo sidaas daraaddeed waxaa dhici kara in madaxda dowlad goboleedyadu ay iyagu cadaadis ku saaraan odayaashaas cidda la xulanayo waxaaba kasii daran haddana guddiyada doorashada iyagaa keensanaya laakiin waxay rabtaba ha noqoto oo meesha wax madax bannaan ma jiraan laakiin arrintu meel kale oo kasii daranayaba ka gubanaysaa ridwan matalaada haddii la yidhaahdo waxaan qabiil baa iska leh sideedaba cidda qabiilka xildhibaanka u noqonaysaa waxay matashaa qabiilka qabiilkuna ama washington ha deganaado ama meesha meel kale ha deganaadee dadka qabiilkaas sheegta ayuu matalaadaas iskale haddii la yidhaahdo shacabkana shacabkaa iskale horta sideedaba xildhibaan eh, oo bob ama popular vote kusoo baxay ama kusoo dowlad goboleed maba matalaba horta meesha ay bahashu ka qaldan tahayba taas waa waa lagu doodi karaa aqalkan kaleeto dowlad goboleed iyo dowlado iyo gobolo iyo territori wax juqraafiya u matalaa laakiin representationka waxa iskale shacabka shacabkii haddii la waaya haddii la yidhi qabaa'ilaa loo gudbiyey qabaa'ilkaas unbaa la rabaa in loo daayay ayay ku qumanay waa laakiin gartay hadda qabiilkiina loomaba daynba oo waxa meesha xaqiiqadu waxa waaye wax hadda weyn oo aan ahayn in nimankan la rabo in la isku hahaayo international communitygu dan badan kamale Eh, horey usii jirtay miday eh, xildhibaano maxaa rabtaa xildhibaano keenso laakiin mashruucan qayb ka ahaw wax waa intaas Waaya.
waaye intii hore u jiri jirtay dabcan eh, sanadkii labada kun iyo labayo tobanka dad badan waxay qabaan in dadku ay lacaga ku bixiyeen sidii barlamaan iyo madaxa ay ku noqon lahaayeen Een, haddii la eego xilligan mar haddii la kordhiyey ergooyinkii ma la dhihi karaa waxaa sii kordhi kara laaluushka iyo musuq maasuqa oo markii hore halkii hal oday oo kale aad lacag siin lahayd adoo raba inaad xildhibaan noqoto hadda waxaad ku qasbanaanaysaa in eh, kontomeeyo oday aad aad lacag siiso si lagu doorto musuq maasuqa eh, horta doorashada waxaa la sheegaa soomaaliya siyaasadeedu waxay noqotay badeeco bur iyo bariis oo kale adoo iibsanaya noqotay wixiiba eh, waa la barjees garaynayaa waa la iibsanayaaba nasiib darrada dhacday taas ama konton ha joogto ama shan ha joogto inta shacab weynuhu ay talada wax ku yeelanayaan eh, kala iibsigan waa soconaya see Lacag laakiin waxbadan looga ku hayana- hortegi karaa see looga hortegi karaa in eh, laaluush iyo musuq maasuq aanay harayn doorashadaas
way adag tahay m- eh, ridwan aniga hadda ma arko waa la dadaali karaa hiyaran deer oo waxyaalo waa la instilgarayn karaa waana lasoo saari karaa waa la ceebayn karaa oo qofkii waxaan sameeyey eh, waa lagu buuqbuuqi karaa laakiin xaqiiqadu waxa waaye soomaalidu een, wax hadday aad u taqaano xaraf xarfaan ku tahay waa musuq maasuqa siyaasiyiinta soomaalidu waanay samaynayaan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxauu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo u waramayay wariyaha v o eda magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda xubno ka tirsan dowladda jabuuti ayaa ugu baaqay xubnaha mucaaradka in ay ilaaliyaan sharciga una hoggaansamaan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxweynenimo ee dhowaan uu ku guulaystay madaxweyne ismaaciil cumar geele taasi oo mucaaradku ay ku gacan seereen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada jabuuti waxaa warbixin ka soo diray wariyahayaga ramadaan muuse waxaase inoo soo koobaya xuseen barre aadan
shirkan jaraa-id ee ay qabteen xubnaha dowladda waxaa ugu horreyn ka hadlay wasiirka miisaaniyadda ee jabuuti Boode- boode axmed roble dad badan oo ka kooban saxaafadda madaxa bannaan ee eh, caalamiga safaarado ajnabiya oo dalkeenna degan eh, goobjoogayaashii kale ee caalamiga ahaa ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo afrika iyo eh, meel dhul badan ka socday ay eh, u goobjoogo u hayeen iyada oo weliba tahay marag madoon ay ummadda reer jabuuti eh, indhaha la qabanayn oo qo- shaqsi kasti oo codkiisa dhiibtay dhulkii xafiisyadii iyo eh, meelihii laga codaynayaba ay indhahooga ay ku arkayeen inay doorashadaasi si xalaala ay u dhacday si aanan maramar la gelin karin ay u dhacday Eh, waa mahad weyn shicib weynaha reer jabuuti oo doortay oo u codeeyey inay guulaysato nabadgelyadu iyo xasiloonadu dalka jabuuti
wasiirku waxa uu sheegay inay doorashadu u dhacday si xaq ah islamarkaana ay mucaaradku si xor ah u fikirkooda u dhiibteen waxa uu sheegay in dowladdu aanay wax dhibaato ah u geysan mucaaradka iyo hogaamiyaashooda ilamaa maanta aan joogno wada hadlayno cid eh, doorashadii dabadeed ama doorashadu intay socotay la xidhay oo la uleeyey oo la karbaashay ma maqash maya Maya.
dowladdu waan tilmaamaynaa walaalaha haddii ay waddada ka ambadaan waan tilmaamaynaa cid aan u hanjabaynana ma jirto laakiin cid aan xidhxidhnay oon qabannay oon ku qabsa oo rabshaday sameeya ku qabsannay amba aan wax u samaynana ma jirto markaas waxaan qura oon ugu yeedhayna waxa weeye waddada toosan
waxaa isna goobta uu ka dhacay shirka jaraa'id ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo sheegay in adduunku aanay ka jirin waddan ay dimuqraadiyaddiisu wada dhammaystiran tahay waxaase uu mucaaradka ugu baaqay in ay sharciga u maraan wixii ay qabaan cabashooyinkani ee haddii ay yihiin cabashooyin ee sharciga dhaafsanayn sharcigaas unbaa loo loo la hortagi doonaa laakiin cabashooyin siyaasadeed hadday yihiin oo dhaafsan wixii sharcigu dhigay kolkaa dee wax kalaa jira meeshaas waa inaa la baadhaa wax kalaa jira waa inaa la baadhaa ileen ileen biseelka siyaasadeed aan ka hadlayno wa- hor hor iyo horaantaba ninka siyaasiga wuxuu ilaaliyaa sharafta ciziga dalka iyo mu'asasaadka
dhinac kalena mid ka mid a madaxda mucaaradka oo lagu magacaabo jaamac amare maydel ayaa ka jawaabay hadalka kasoo yeedhay qaar ka mid a golaha wasiirada ee jabuuti waxaana uu wariyaha v o e da ee ramadaan muuse uu u sheegay in uu weli dowladda aanay daabi- dab- daabicin natiijadii rasmiga ahayd ee ka soo baxday xafiisyada doorashada waxa uu sheegay in mucaaradku dhankooda aanay wax heshiis ah ama halisa gelinaynin amniga waddanka
haddii aad ishubto ood isku kalsoon tahay ood aaminsan tahay doorashaday inay si xalaala oo xora ay u dhacday maxaad ugu hoggaansanaan leedahay xeerka ood wakiiladii xafiis walba loo joogay ilaa maanta aad u siin la'dahay ee, natiijadii rasmiga ahayd ee saxiixanayd ee xafiis walba ka soo baxday ee xaqa uu u lahaa ay xaqa u lahaayeen wakiiladayadu maxaad gacanta ugaga ridi la'dahay ood ugu koobtay arrinkii oo dhan aniga unbaa natiijada inii sheegaye taan inii sheegay inigu qaata maxaad ugu soo koobaysaa baan leenahay cidda xeerka ku tumanaysa cidda amniga iyo nabadgelyada waddanka khalkhalka gelinaysi waa xukuumadda iyo cidda magiciiga ku hadlaysa ayaan leenahay annagu jaamac amare maydel waxa uu ku celiyey hadalkii ay hore u soo saareen mucaaradka ay ku diideen natiijada waxaana uu sheegay in mucaaradku ay shuruud ku xirayaan aqoonsiga natiijadaasi shuruudda qudhahaatay een ku aqoonsanaan karnayna waxa weeye iyadii oo loo la- gacanta lanagaga soo rido warqadihii sharcigu noo fasaxayey in aan gacanta iyada ku haysanno taa unbaan eh, ku ogaan karnaa eh, xafiis walba intii uu musharax waliba ka helay sida qudhahaatay ee xaqiiqda ee lagu ogaanayay waa taa weeyaan dhinaca kalena waxaa goor dhoweyd soo baxday in xubin ka mid a mucaaradku uu sheegay inuu aqbalayo natiijada doorashada xasan idriis axmed oo ka mid ahaa lixdii musharax ee ka qayb gashay tartanka doorashada madaxweynenimada ee jabuuti ayaa isagu haatan sheegay inuu ku qancay sida ay doorashadu u dhacday aniga ah, xasan idriis axmed iyaan ka mid ahay ah, tartanka ku jiray maanta shicibkii jabuuti ah, jimcihii waxay garteen in madaxweynihii ismaaciil cumar geele ay u codooyaan ah, anigana ah, kaashka iyo laabka ayaan hambaleynayaa maantana isagaa helay waxaa laga yaabana bari haddii ilaahay naftii noo daayo oo aan ka qaybgal garan maayo inaan ka qaybgeli doonino ah, dacdii haddeed ah, iyaa ay qabanaysaan u malaynayaa waxaan leeyahay ah, kalsooni reer jabuuti ayaan ku qabaa si ah, sharaf le ay ah, doorashadan ah, ay u dhacday maanta madaxweynihii jabuuti ismaaciil cumar geelle waa madaxweynihii ummaddii jabuuti oo dhan jabuuti joogta gudaha joogta iyo dibaddaba joogta ilaahay waxaan ah, ka rajaynayaa in mustaqbalkii jabuuti eh, sidan si ka fiican uu ka dhigo maanta dadweynaha waxaan leeyahay waa inaad midnimadii iyo nabaddii wax dhaama ma jirto nabad la-aan ah, horumar ma gaari karayno
waxaase tallaabadaasi uu qaaday murashax xasan idriis axmed muujiyey inay ka cadhoodeen xubnaha kale ee mucaaradka maxamed muuse tuurtuur ayaa ku hadlay xubnaha kale ee mucaaradka codkooda waxaana uu jabuuti ugu waramay waryahayaga ramadaan muuse mana ninkaas u cabsoodaan malaynaya ma garan wuxuu ka cabsoonaya waayo dee u malaynayo inuu ismaaciil cumar geelle uu dadka rasaas la dhacayo dhulku waa iska nabad weeye annagu se waxaan hubnaa- waxaan hubnaa in xaatooyo qaran oo doorasho ay dhacday oon geed loogu soo gaban oon cambaaraynay marka hadduu dee siro kala hayo amba sida si gaar ahaan loola dhaqmay de isaga ummadda u sheegi doonaa kolka annagu halkaygii baan taagannahay isaguna dee waxaan leeyahay bonshans dariiqaad jihad qaadatay xaq baad u leedahay mataqaanaa inaad dee amba aad ganacsi gat- ganacsi aad siyaasiyadeed gasho amba wax kaloo gaar aad gashe bonshans good luck walaalkay waan leehay shacabka reer jabuuti inagoo la hadlaynaa ma laga yaabaa iniguna wada tashiyo dowladdeena dhex maraan oo dariiqa xasan idriis oo kale aad martaan horta mid baan kuu sheegaya runtaa laysku sheegaa annagu waxaan ka hadlayo aniga kula hadlayo kaa hor muuqda mudane jaamac cabdiraxmaan candhoole mudane cor cilmi khayro saddexdaydaasi waxaa ka go'an oon har ku jirin oon mugdi ku jirin in lanoo boobay si qaawan oo qayaxan oo qaydhin lanoo boobay oonan weligay ogolaanayn su-aasha labaad waxaa weeye ninkii waa ka hadday wixii ritay ee boobay ee caydhsaday ee la libdhay ee maxaad yeelaysiin waxaan ku darayaa dee waxaan yeelina horta nabad baan xuquuqdayda iyo durwaagii ummaddu ay lahayd aan ku doonanaynaa qori la qaadanaya ma jirto dad la ceebaysanaya ma jirto hawshu madaxweyne ismaaiil cumar geelle waa kaa isiriya aniga madaxweyneha maahee isagaa midii daabkayga haya isagay hawluu taalla annaga nooma taalo kolkaa waxa weeyaan in dariiqaa xasan idriis u maray ninkaa saaxiibkaya oon xushmaynayo aan marno waa habeenkii xalahaa oo tegey runtuuna xaggayga xigtaa ummadduna way noo hiili doontaa dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa shacabka jabuuti ku ammaantay sida nabadda ah ee ay codkooda uga dhiibteen doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday jabuuti jimcihii lasoo dhaafay doorashadaasi oo mar kale xilka madaxtinimada dib loogu doortay madaxweyne ismaaciil cumar geele aad ayaad umahadsan tahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintii mucaaradka jabuuti oo markaasi ka hadlay sida aysan ugu qanacsaneen doorashadii dalkaasi ka dhacday weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii muuraha maraykanka dooda gaaban iyo warbixin kale oo ku saabsan sanad guradii labaad ee ka soo wareegatay markii gabdhaha lagu qafaashay dalka nigeria ee kooxda boko xaraam ay qafaalatay markanse aynu dib idiin xusuusino qodobadii warka ugu door korona
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka ayaa goordhoweyd xaqiijisay duqayn ka dhacday koonfurta soomaaliya koob iyo tobankii iyo labaiyo tobanka bishani abril wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan sideed qof ay ku dhinteen duqayn xalay ka dhacday deegaanka yontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo duqayn kale ayaa la sheegay inay habeen hore ka dhacday agagaarka deegaanka cabdalla biroole oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada kismaayo duqaymahan ayay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku sheegtay in ay ku dhinteen labadoodaba labiyo toban ka mida kooxda al-shabaab
mintidiinta boko xaraam ee dalka nigeria ayaa sii kordhinaya inay carruurta u adeegsadaan in ay ku fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ah sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan carruurta ee yunisef warbixin hay-adda maanta ay bahaysay ayaa lagu sheegay in afartan iyo afar carruur ah ay ku lug yeesheen weerarada ismiidaaminta ee boko xaraam ay fulisay sannaddii laba kun shan iyo toban taasi oo toban mar ka badan tiradaa sannad ka hor oo ahayd keliya afar sida warbixintu ay sheegtay mid ka mid ah shantii ismiidaamiye oo boko xaraam ahba waa caruur waxaana labadii sano ee ina soo dhaaftay toddobaatan iyo shan boqolkiiba carruurta isqarxisa ee boko xaraam ay ahaayeen gabdho
dacwad oogayaasha dalka biljam ayaa maanta sheegay in laba qof ay ku soo ogeen eedeymo la xidhiidha kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii bishii tegtay ka dhacay magaalada brussels oo lagu dilay labiyo soddon qof war qoraal oo kasoo baxay xafiiska dacwadoogaha federaalk ee biljamka ayaa lagu sheegay in labada qof ee dacwadaha lagu soo oogay magacyadooda lagu soo koobay ismaaciil iyo ibraahim labadan qof ayaa waxaa la sheegay inay guri u kirayeen mid ka mid a raggii fuliyey weerarka halkaasi oo uu isku qarin jiray booliiska ayaa ilaayo hadda qaraxyadii brussels waxay u xireen lix qof oo ku jiro maxamed cabriini oo ah ninkii kamarada garoonka diyaaradaha ee qaraxa lala eegtay ay qabatay isagoo la socday markaasi laba qof oo isqarxiyey cabriini waxaa sidoo kale lala xiriiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii bishii nofembar ka dhacay magaalada baariis ee dalka faransiiska oo lagu dilay boqol iyo soddon qof
hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha adduunka uu muddo aada u fog yahay mid gaabis ku socda islamarkaana korarka niidjabka ah uu sii xumaan karo warbixinta cusub ee i m f ee saadaasha dhaqaalaha adduunka ayaa hoos u dhintay rajadii heerka kobaca dhaqaalaha dunida ee la filayey kana dhigtay inay filayso inuu kobco keliya saddex dhibic laba boqolkiiba cilmi baarayaasha i m f ayaa sheegay in dhaqaalaha maraykanka jabaan iyo midooda yurub ay sii ahaan doonaan kuwo u kobca si gaabis ah islamarkaana ka liidata sidii markii hore la rajeynayay warbixintu si kastaba waxa ay sheegtay in dhaqaalaha shiinaha la filayo inuu u kobco si ka yaro xowlisan sida iminka la filayay qodobadii warka ugu doorka horona intaasi aynu kaga gudubno weli waxaad nagala socotaan v o a washington qiyaastii laba sano ayaa laga joogaa markii ururka boko xaram ee dalka nigeria uu weeraray magaalada jibog ee waqooyiga bari ee dalkaasi halkaasoo ay ku afduubteen tiro ka badan laba boqol oo gabdho ah marka laga reebo fiidiyoyo dhinaca brobagandada ah oo ururka uu soo saaray ma jirto cid aragtay gabdhahan ilaa markii la afduubtay qoysaska gabdhahan la la-yaha ayaa sheegay in ay la rafaadsan yihiin gabdhahooda maqan dartood wariyaha v o eda chris stain ayaa warbixintan ka soo diray magaalada embalala ee dalka nigeria waxaa inoo hayaa cumar xasan aabbayaal ayaa fadhiya meel hadh ah oo ku taalla suuqa magaalada embalala iyagu oo sugaya in gabdhahoodii ay soo noqdaan aabbayaashani waa afar ka mid ah laba boqol iyo sagaal iyo toban gabdhood oo u afduubay ururka booko xaram iyaga oo iskuul jooga falkani waa kii ugu xumaa uu ururku ku kaco waxaana ururka loo jeediyey dhalleecayntii ugu weynayd iyada oo xulafada naijeriyana ay ballan qaadeen inay kaalinka geysanayaan soo helidda hablahaas milatariga naijeriya iyo madaxda dalka ayaa sii wada ballanqaadka sidii hablahaasi loo soo badbaadin lahaa waalidka ay gabdhahoodu maqan yihiin xaaladoodu ma fiicnayn ilaa iyo intii afduubku uu dhacay yawale dunya oo gabadhiisa maqan ka hadlaya ayaa sheegay inuu dareemayo xumad iyo gariir goobtii gabdhaha laga afduubay oo ah dugsi sare oo ay dowladdu leedahay ayaa hadda burbursan ururka boko xaram ayaa iskuulka gubay kadib markii ay gabdhaha afduubeen iskuulka ayaa markii dambe lasii burburiyey si dib loogu dhiso arrintaas oo aan weli dhicin gabdhihii reer jibokana ka dhigay kuwa meel ay wax ku bartaan aan haysanin la'aanta fasalla wax lagu bartaa waa mid ka mid ah dhibaatooyinka magaalada ururka booko xaram ayaa sii wada khatarta uu deegaanka ku hayo kooxdan ayaa si kooban u qabsatay magaalada jibog sannadkii labadii kun iyo afariyo tobankii bishii janawari ee sannadkanna weeraro ismidaamin ah ayaa dilay ugu yaraan toban qof oo suuqa magaalada joogay arrintani waxay ahayd mid ku adag dadka deegaanka gaar ahaana qoysaska gabdhahoodu ay ka maqan yihiin yukubi enkeki oo ka mid ah ururka waalidiinta ayaa sheegaya in siddeed iyo toban ka mid ah waalidiinta dhalay hablaha la haysto ay dhinteen tan iyo markii la afduubay gabdhahaas dhacdooyinku waxay keenaan xanuun badan ma nasan kartid waxna ma cuni kartid waxaad ku noolaanaysaa cabsi adiga oo ka fikiraya qofkaaga kaa maqan qaar ka mid ah qoysaska ay dadkoodu ka maqan yihiin ayaa isweheshada oo ka sheekaysta xaaladooda josef sanda ayaa marka uu la jooga saaxiibbadii iyo qaraabadiisa waxa uu ka nastaa walwalka iyo walbahaarka laakiin marka uu keligii noqdo ayaa waxa uu aad uga fikiraa gabadhiisa ka maqan
aad ayuu u mahadsan yahay cumar xasan oo inala socodsiinaya warbixintii christen uu ka soo diray magaalada embalala ee dalka nigeria haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaana inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nus maliyuun qaxooti soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka kenya walow dhowrkii sare lasoo dhaafay ay dad badani dalka dib ugu laabteen si markaasi iskooda hase yeeshee ay jiraan dad weli dareensan in kuwa ku barakacay gudaha dalka soomaaliya aysan weli haysan nolol ku wanaagsan oo aanay xilligaan ahayn xilligii dib loo noqon lahaa walow ay jiraan dad u ololeynaya in dadku ay dalkooda kusoo laabtaan oo markaasi ay ka qayb galaan dib u dhiskiisa iyo horumarintiisa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdi xaashi cabdulaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna ah siyaasi labaduba waxay haatan joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdi xaashi cabdulaahi waxaan aada iyo aada uga xumahay dadkii soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baaba-een oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro maahmaadii ingiriiska ee odhan jirtay east or west home is best ayaa run ah waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan soomaali ku soo wada noqoto cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyadaa labadaa webi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan karaa cabdikariin axmed cali cabdi xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya waynu leenahay oo ballaadhan oo eh, ka badan ummadda soomaalida marka loo eego eh, tirada ay tahay eh, dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo eh, mataqaanaa eh, wanaaggaas dalka uu ku sheegayo waa marka oo dalka uu amni ka jiro Eh, dadka soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin cabdi wuxuu iloobayaa kuwa eh, dibadaha u qaxay oo dalaalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la midoo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacayaal guda ah webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay eh, ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay ee gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha taasina waxay sugaysaa eh, dowlad eh, mataqaanaa gacanta ku qabata oo shacbigaas eh, gudahana ku barakacayna xanaanaysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen waa runtii cabdikariin arrintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay laakiin hal baan anugu arrintaa u arkaa waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinayaa waxa weeye gallaydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka soomaaliyeed uba diidaysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa waxaan isleeyahay labaatan iyo afar sano oo dalkaa ay dhibaata ka jirtay waxay ahayd dhibaatada soomaalida oo keliya ma aha waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya ee le kaalmaanu keenaynaa ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeralayda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin galley iyo wax lamida ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan anu waxaan isleeyahay marna ma taageerayo mar walbana waan ka soo horjeedaa dadka soomaaliya oo maxaa keenay dhibaatada soomaaliya maxay isu dilaysaa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado bismillaah horta dadka dadkii ay ay ka go- ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen eh, iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan Een, dee nida- sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado Een, walaalkay cabdi xaashi meesha uu leeyahay een, hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano sidaa darteedna dhiiri een, aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dowladda eh, markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay ay jihayso oo ay wax ka qabato eh, eh, dadka ajnabiga ah oo aad- uu sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go-ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada shacbigu waxba kama qaban karo dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorshaysan cabdi xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay Eh, xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo iyo nolol fiicana dalka hadday u- dadka u abuuraan oo dalku amni kusoo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan laakiin hadda beerana lama falan karo eh, kalluunna lama aadi karo eh, ganacsi gudaa iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii eh, aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba Eh, waxaa xusid mudan eh, xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso Eh, mu- eh, muwaadiniinta eh, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu eh, waxay ku dhex jiraan eh, xeryo aan eh, lamagalaay ah shacbigana marka eh, dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaa baa meesha ka maqan tii ha sameeyeen horta waxa weeye dhibaatada soomaaliya taalla ee la sheegayaa horta dalka oo dhan ma taalo meelo fara badan ayaa nabad ah waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doonta ha ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo a- amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca soomaaliyeed caalamkaa lagaga soo ururiyaa waa mid aada u baaxad weyn laakiin xag- xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda boqol labayo labaatan kun iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga soomaaliya oo la siiyaa kun iyo laba boqol oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka soomaaliyeed la- wax la siiyaa ma jirto boqol doolaar oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadkaa soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo u hesho ta labaad caalamku lacagtan lagu uruurinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo ah, dhinaca ciidanka soomaalida ilaan magaca soomaaliyeed baa lacagtaa lagu soo qaadaa dadkuna dabcan ay soo noqonayaan de haddii ay haddii ay inuu wadaniyadi jirto weeye dareenkaa qabaa waxa weeye dadka soomaaliyeed wadaniyadda yaa ka maqan dadnimana ma aha waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladdooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysta aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna siyaasi jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd inta haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaalmo halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaana inoo soo diyaariyay inalana socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogayaa arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa isniintii shalay booqday magaalada hiroshima ee dalka jabaan magaaladaas oo koob iyo toddobaatan sanno ka hor uu maraykanku qumbulodarriyad ku burburiyey kerry ayaa jabaan u tegey inuu la kulmo wasiirrada arrimaha dibadda dalalka ku bohoobay ururka g kulanka ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed bisha soo socda ee mey ay madaxda ururkani ku yeelanayaan dalkaas kuwaas oo madaxweyne obamana uu ka mid yahay ajandihii wasiirrada ayaa waxaa ka mid ahaa booqashada magaalada hiroshima magaaladani ma ahata keliya ee maraykanku qumbuladda ku dhuftay ee waxaa weheliya magaalada kale ee nagasaki falkan ayaa dhacay bishii ogost ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii oo ku beegan dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida labada qumbuladood waxay dileen ugu yaraan boqol sagaal iyo labaatan kun oo qof marka la eega taariikhda dunida weerarka qumbuladda atomikada ee maraykanku jabaan ku dhuftay waa ka keliya ee ilaa iyo hadda dunida laga adeegsaday maraykanka oo aan isagu dagaalkan labaad ee dunida markii hore qayb ka ahayn ayaa waxa inuu galo ku riixay sida taarikhyahanadu ay sheegayaan weerar ka yimid dalka jabaan ciidamada cirkiga dalkaasi ayaa toddobadii bishii disembar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii weerar ku qaaday dekedda pearl harbor gobolka hawaii ee galbeedka maraykanka weerarkii atomikada ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii ayaa ahaa mid ka mida waxyaabihii keenay in dagaalku joogsado dalalkii jabaan jarmalka iyo talyaanigu isku dhinac ahaana ay isdhiibaan wixii intaasi ka dambeeyey maraykankiiyo jabaan waxaa ka dhexeeyey xidhir dhinacyo badan leh sida uu sharxayo xuseen cabdikariim axmed gendhish oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada raaley ee gobolka north carolina walaal eh, xiriirka maraykanka iyo jabaan ka dhexeeya waa xiriir aada u xoogan oo mid dhaqan mid dhaqaale mid military intaba leh maraykanku asaa u ahaa protect u ah japan oo ay dhinaca ka degan tahay china ay ka degan tahay iyo north korea labaduba oo khatar ku ah jiritaanka iyo shacabka muxuu ahay japan khatar ku ah muxuu ahay ta si fududna ay maaragtay ciidamo xooglana ay ay samaystay oo haddii maanta japan lasoo daayo china lasoo daayo ay adag tahay in japan ay iska caabin karto haddii aanu maraykan aanay xiriir military mid ciidan mid dhaqaale mid siyaasad intaba aanay lalahayn sidaas darteed ayaa japan ay tahay dowladaha ku tiirsan maraykanka oo duudkiisa ku dangiiga oo mar walba dowladda maraykanku ay diyaar u tahay inay ka difaacdo wax kasta oo kaga yimaada korea ama kaga yimaado china keri ayaa intii uu joogay magaalada hiroshima hadal ka jeediyey goob loo dhisay in lagu xasuusto dhibanayaashii qumbulodarriyadii uu maraykanku tuuray Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries. In fact, every person in position of responsibility carries.
dhexmaridda madxafkani waxay xusuus u tahay qotodheerida waajibka saaran mid kasta oo inaga mida oo mas-uuliyad haya run ahaan qof walba oo xil haya ayaa waxa saaran inuu nabadda ka shaqeeyo oo uu sii wado dadaaladii ay madaxweyne obama iyo madaxda kale isugu yimaadeen shirkii nukliyerka ee magaalada washington dhowr maalmood ka hor ka dhacay ayuu yidhi Talked about in Washington a few days at the Nuclear Security Summit.
arrintii ka dhacday magaalooyinka hiroshima iyo nagasaki waa mid xasaasiyad gaara leh oo ka hadalkeedu aanu fududayn booqashada magaalooyinkan oo madax sare oo maraykanku ay ku tagtaana taas ayay la mid tahay siyaasiyiinta ilaa iyo hadda goobahaasi booqday ayaa ahaa kuwa uu heerkoodu hooseeyo sida uu mar kale sharxayo xuseen gendhish way jirtaa in safaaradaha maraykanka at least laba safiir oo hore oo ay u dambeysay caroline kennedy ay booqdeen intii uu ahaa obama uu ahaa muxuu ahay presidentaha uu ahaa arrintaas oo loogu gobol xaarayay in xiriirkaas iyo eh, muxuu dhaawacaas waktigaas dheer gaaray xoogaa lasoo dabciyo xasaasiyadda meesha laga saaro waana tan u gobol xaartay in keri uu maanta tago marka uu ka qayb galay eh, g seven eh, ama gruupka toddobaad la yidhaahdo ee wadamada horuu maray shirkoodii markuu ka qayb galay inay halkaa tagaan oo ay eh, soo booqdaan iyagoo xusuusanaya dhibaatooyinka uu dagaalku leeyahay iyo dagaalku inuu yahay waxa ugu dambeeya ee la rabo marka diblomaasiyad iyo wadahadal ay soco waayaan eh, last resort waxaa la yidhaha ama waxa ugu dambeeya oo ay sameeyaan dowladuhu uu noqdo oo keliya sida aynu soo xusnay tegista magaalooyinka dhibtu gaadhay iyo ka hadalka arrinta qumbuladdu ma aha kuwa fudud hase yeeshee maadaama hadda laga joogo muddo toddobaatan sano kor u dhaafaysa ma la soo gaadhay xilligii madaxda maraykanku ay cudurdaar ka bixin lahaayeen dhibkii dhacay Eh, arrinta raaligelinta eh, ma u malaynayo in eh, kerry wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanku uu ku dhaco inuu eh, apology ka dhiibo ama raaligelin ka dhiibo wixii dhacay toddobaatan iyo kow sano ka hor madaxweynaha maraykanka oo laga yaabo bisha dambe in ay uu tago japan gogol gogol xaarna ay u eg tahay in keri kaga sii hormaro meesha oo loo gogol xaarayay inuu madaxweynuhu oo isagu lafahaantiisu ah nin kusoo koray eh, far east asia wax badanna ka yaqaan xiriir fiicanna la leh ama degaanka ha ahaato ama dadkana yaqaan inuu is- tago japan uu tago oo uu maaragtay kaga qayb galo eh, muxuu ahayd isigana uu booqdo laga yaabo inuu booqdo horoshima iyo nagasaki midkood laakiin marna suurtagal ma aha madaxweyne eh, dalka maraykanka markaas haya eh, awoodda haya ama wasiir arrimo dibadeed eh, weli awoodda haya inuu midkoodna ka dhiibo raaligelin eh, muxuu ahayd tacadiyadii ka dhacay bamkii lagu tuuray labada goor ee lagu tuuray dalka japan ee dowladda maraykanku ay ku- ay ku tuurtay taasoo shacabka maraykanku aanay marnaba ogolayn inay iyagu qaataan wax ku saabsan inay iyagu mas-uul ka ahaayeen arrintaas mar walbana loo saariyo in jaban iyadu ay tahay eh, qolada marka hore strike ama dagaalka bilowday oo dhibkan inuu dhaco keentay
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta ku soo qaadannay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo booqday mid ka mid ah labada magaalo ee dalka jabaan ee uu maraykanku qumbulodarriyadda ku dhuftay sannadkii kii intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha islaamka waa amuuraha maraykanka intaasi ayaynu kaga gudubna waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere markana dhinacii sugaanta ayaynu eegaynaa waxaa idinku soo maqan heeska gacalo codka shariif cabdalla
codkaasi fanaanka shariif cabdalla ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadyadooyinkii min islaanta soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.